halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarhka efemyada geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti abril waa koob iyo labaatan sannadkan oo ah labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda soomaaliya oo sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii caalamku u aamini lahaa dowladda soomaaliya
waxaan doonaynaa marka ugu horraysa inaan soo celinno in lana aamino in lanagu kalsoonaado in dadkeennu soomaaliyeed dowladda ku kalsoonaadaan adduunyaduna na aaminto oo nagu aaminto waxay noo dhiibayaan waxaa kaloo nagu aaminayaan lacagaha dalka soo gelaya ee ay n g o-yada siinayaan ama u n-ka u dhiibayaan oo dad kale u dhiibayaan inay idhahdaan war soomaalida waan aamini karaynaaye ayagu ha maamulaan
sidoo kale soomaalida ku nool dalka kanada ayaa iyaguna musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka kala gorgortamaya in la kordhiyo lacagta ugu yaraan uu qofku ku shaqayn karo saacaddiiba warar ku saabsan halka uu marayo baaritaanka nin askari ah oo xaaskiisa ku dilay magaalada kismaayo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka marka horese warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in madaxweyne valadimir putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha maraykanka donald trump si ay ugu kulmaan washington waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ruushka ee r i a nofiska ayuu lafrof ku sheegay in putin uu diyaar u yahay kulankaasi sergey lafrof waxa uu sheegay in dhowr jeer oo ay qadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu trump soo celceliyey mawduuca casuumaadda sidoo kalena sheegay inuu aad ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago ruushka labadan madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suurtagal tahay in ay ku yeeshaan washington donald trump ayaa wacay putin labaatankii bishii maarj ee sanadkan markaas oo uu ugu hambaliyeeyey doorashadii madaxweyne ee ka dhacday ruushka ee uu putin ku guulaystay
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon ji in ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi inaanay wax shuruuda ku xidhaynin kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne donald trump iyo madaxweyne kim jong un kulankaasi oo aan weli la cayimin wakhtiga uu dhici doono horese loo sheegay in la qaban doono bisha meeye soo socota ayaa lagaga hadli doonaa sidii ay dowladda waqooyiga kuuriya ay uga laaban lahayd barnaamijkooda hubka nukliyeerka madaxweyne moon ayaa sheegay in xukuumadda pyongyang aanay keenin shuruudo aan u cuntamaynin dowladda waddanka maraykanka sida maraykanka inuu kala baxo milatarigiisa gacanka kuuriya balse waxa uu sheegay in qodobadaas ay ka wada hadli doonaan ay ugu muhiimsan tahay sidii maraykanku u soo gabagabayn lahaa siyaasadda colaadda ku dhisan ee ka dhankaa kuuriyada waqooyi madaxweyne donald trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu kala bixi doono inuu ka laaban doono kulankaasi uu la yeelanayo kim jong un haddii uu dareemo in shirkaasi aanay ka soo baxaynin qodobadan ay ugu jirto dowladda maraykanka sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in kim jong un uu baahiyey warar sheegaya in uu dhimi doono hubka nukliyeerka islamarkaana aanu tijaabin doonin gantaalaha nooca riddada dheer
aloor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba meesha aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaalo beele oo maalmahanba ku sugnaa magaalada washington naguna soo booqday stuudiyaha v o eda ayaa nooga warramay qodobo kala duwan oo ku saabsan xaaladda maaliyadda iyo siyaasadda ee soomaaliya qaybtii labaad ee waraysiga wasiirka ayuu kaga hadlayaa shirar ay maalmihii lasoo dhaafayba la yeesheen bangiga adduunka iyo dowlado kale iyo qodobo kale oo la xiriira sidii kor loogu soo qaadi lahaa aaminaadda caalamku ka qabo dowladda soomaaliya haaruun macruuf ayuu u warramay horta marka hore africa mxuuha world bank iyo i m f ka waxa uu heliyey adduunyada kale adduunyada kale ee danaynaysa soomaaliya ayaa halkan isugu timi shirarku waxay soo qabsoomayeen ilaa iyo laga soo bilaabo sabtidiina dhaaftay shalay ayaa halkii ugu sarraysay laysla gaadhay oo laga wada hadlayey arrimaha soomaaliya macnuhuna waxa weeye arinta soomaaliya halkay maraysaa xaggay ka timi halkay joogta xaggay ku socota ayaa layska wareysanayay baananka world banka iyo african development banka iyo i m f ka iyo islamic development banka ayaa dhinac ahaa dowladaha waaweyn ayaa iyaguna ayaa iyaguna joogay hay-ado kale oo caalamiya joogay ambasadaradaa joogay yacni cid alla ciddii danaynaysay arrimaha soomaaliya waxna ka qaban karaysayba halkaa isugu timi markaan ka tegno nidaamkii aad kusoo shaqaynayseen ee ahaa in maaliyad ahaan dad kartile oo wax qaban karaa oo hufnaan muujin kara inaad tihiin ka sokow halkee loo socdaa hadda si aad u og tahay deymo badan baa dalka soomaaliya lagu leeyahay adduunkana waxa hore loogu maraa waxaa weeye dhaqaala inuu waddankaaga soo galo gaar ahaan marka waddankaagu liito in dhaqaala soo galo dhaqaalahuna inta badan laba meelood buu kasoo geli karaa dee adigoo lacag yeesha oo cirkuudo oo lacag gudaha kasoo saara oo oiliya wax yeesha iyo adigoo adduunyada kale ku sabood galayso oo ay korku u qaado innagu markaa waxaan inta badan aan ku tiirsanayn waxa weeye lacagaha adduunyada inaga soo gela lacagina waa laynaga joojiye mar haddii amaha laguu leeyahay ama habadan laguu leeyahay mar haddii sidaad waxu wadaana ay wagash wagash tahay oo aanay si toosan ahayn waa lanaga joojiyey sidaa daraaddeed hay-adda lacagta i m f ka waxaan la saxeixanay heshiis aada u qoto dheer labiyo toban bilood hortood waxaa qabo waxaa qaban waxaa qabo waxaa qaban dhowr iyo toban arrimood ayaan la seexanay waa wada qabanay waxaa laga hadlayay arrimaha annaguna soomaaliya waxay qabatay baan ka hadalay i m f ka oo heshiiskaan kula jirana waxa iyagu ay u malaynayaan halkaan joogna iyo ka hadleen labadayadib waxaanu isugu nimi inaanu isku waafaqsannahay in wax alla wixii soomaalida looga baahnaa ay qabatay now ajendaha iyagu waxa weeye waxaan doonaynaa marka ugu horeysa inaan soo celinno aaminaadii soomaalida lagu qabi lahaa inaan soo celinno trust waxa la dhaha inaan soo celinno in lana aamino in lanagu kalsoonaado in dadkeennu soomaaliyeed dowladda ku kalsoonaadaan kalsoodina waxa weeye in wixii lanoo dhigtay lanagu aamino waxooda nagu aaminaan waxay lagu qabanayeen lasla garto adduunyaduna na aaminto oo nagu aaminto waxay noo dhiibayaan waxaa kaloo nagu aaminayaan lacagaha dalka soo gelaya ee ay n g o yada siinayaan ama u n ka u dhiibayaan oo dad kale u dhiibayaan inay idhahdaan war soomaalida waan aamini karaynaaye ayagu ha maamulaan ayay nagu aaminayaan ma waxaad leedahay lacagaha hay-adaha gargaarka la siiyo dowladda soomaaliya la marsiina halkii awal soomaaliya loo soo marsiin jira hay-adaha wax wal oo dalka lagu dhisayaba waxaa lasoo marinaya dowladda dowladdu hadday doonto hadhow dadka implementationka samaynaya ha noqdaanba a g o ha noqdaan laakiin dee imika waxaa jira waxyaalo badan oo dalka soo galo inagu warba dhegahaasu mooyaane meelo kale iska mara waa billions wey billion iyo gogobaa lagu sheegaa imika lacagaad soomaalida soo galee meelaha kala duduwan mara yaa network laakiin maanta marka laga bilaabo waxaa lagu heshiisaya waxa weeyaan wax alla waxa dalkaas soo gelaya inay federal governmentku mas-uul ka noqoto ogaatana laguna aamini karo maxay ka dhigan tahay marka dowladda soomaliya inay mas-uul ka noqoto hay-adahaas ma waxay ku yeelan inay kormeerto waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan bankiga soo maraan waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan horta marka hore waxa lagu qabanayo inay dowladda soomaaliyeed israael yes waa waa priority weeyaan ay dhahdaan waxay doonaan baan iska qaban marka hore waan idhaahno isla ogaano waxaa la qabanaya inagu ta saddexaad ta labaad waxa weeye cidda qabanaysa inaan anagu mas-uul ka noqon ama aan idha annagaa qabanba oo wasaaradaha wasaaradaha ka mid ah qaban baan idhaahno ama haddaanaan capacity wahayn idhaahno kula kuwaasaa qabanaya number three inaan daba soconno anagu annaga wax lanaga weydiiyo ya wixii waa la qabtay ceelka waa la qoday lama qodin lacagta joojiya amar inaan ku yeelano dee waddanka innagaa leh waa gartay arrintii ku saabsanayd deynta maxaa laga yeelay arrintii deynta waxaa laga yeelay waxa weeye tubtii baan ku dhacnay tubtii loo baahnaa baan ku dhacnay waana ku taagannahay s m p one iyo s m p two waxaa la yidhaha staff monitory program ayaan soo dhammaynay mid saddexaadoo tii ugu dambaysee ayaan iminka gelaynaa waxaan isku wadnaa waxa weeyaan labiyo tobanka bilood ee soo socda waxaa maanta aan la seexanayna haddaan ka soo baxno waana ka soo baxaynaa sida sidaa cad waa ka soo baxaynaa in deyntii lanaga dhaafo not only that deynta lanaga dhaafo iikaadi eeg arrimo badan ba meeshaa ku jira iikaadi deynta in lanaga dhaafo oo keliya maaha ilay deynta imika waxa ma bixine waxa weeyaan lacaga lanoo furo waxa weeyaan imikadaa maanta marka laga bilaabo in lacag lanoo soo daayo intaan meeshaa kusii soconno kol haddaan jidka ku dhacan oo la arkayo kol haddaan jidkii haaf soo goynin ya in lanoo furo lacaga lanoo furo ayaa lagu taga shalayto iyadu waxay ku ballan qaaday hundred million inayna siinayaan boqol milyan ayay ka bilaabayaan warqad baa shalay la iisoo qoray laleeyahay waxaan doonaynaa inaan kulanno lacagtaa wixii lagu feli layaa halka lagu samayn lahaa budget support bay noqonaysaa waa gartay laakiin dowladihii nagu lahaa shantan bilyan iyo barka weli kuwa jiri waan joojinaynaa oo waan cafinaynaa ma jiraan eeg sidaa sidaa uma socoto waxa weye waa laisku wada xidhan yahay saddex qaybood ayaa deymaha inagu leh qolo la yidhaha paris club oo ingiriiska u sarre maraykanka u sarreeyo qolo la yidhaahdo non paris club oo carabta iyo institutionadooda ah iyo qolada i f iska la yidhaahdo ee baananka saddexdaa weeye saddexdu heshiis waxay ay gaadheen iyagu ay leeyihiin inagoo giddigan wada cafina mooyaane ayaan qofna gooniba cafinin ayay isla gaadheen waa cartel wey cartel ayay isla gaadheen iyagana markaa waxaa u hadla im f imf haday tirahdo soomaaliya waa fiicanta nimayo ka dhaafa markaasay soo fadhiisanaya laakiin da imfku niman fudud maaha niman fudud ma aha waa niman jid ku taagan weeyaano ya ama waad saaqiday ama waad faahiday ninety percent waxaas ma jiraan if you have to do x you should do exactly that waa garta waxaad isu kay waafajisaa marka waxyaabihii nalaga rabay oo dhan shuruudii waan ka soo baxnay iyo soomaaliya kaalinta koowaad bay kaga jirtaa musuq maasuqa
maya ukaadi wixii lanooga baahnaa waxaa layidhi taaya taaya taaya taa qabta maarta musuq maasuqa soo yareeya baa layidhi waa soo yaraynay waxaana kaaga calaamo ah waxyaalahay dee iyaguba arkeen eeg waxalle wixii dowladda soo galaa budget bay kusoo dhacaan budgetkii kusoo dhaco markuu soo dhaco i m f-kuna way haysataa diiradday ku haysataa waa heshiinay inay arkaan lacagtaas soo gashay se ku baxdana waa awyihi oo wiig walba waxaanu soo diraa report baanu soo diraa marka inaan meeshaasi biyo kama dhibcan tahay meeshaa budgetku inaan extra waxaa la yidhaahdo muxuu ahaa budgetary allocation aanu jirin wax walba halkaa soo marayaan halkaa kusoo dhacaya wax walba halkaa ka baxayaan ayaa calaama laakiin perception baa jira i m f uma sameeyaan waxaan transparencygan iyo waxaan qoladii kalaa sameeya oo meelo kala jooga dagaal baan kula jirnaa qoladaa marka qoladaas waa perception waa male waxooda ku salaysan yihiin male male awaan uu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle oo u warramayay haaruun macruuf
haatana kanada xilligan oo doorashada gobolka ontario ee dalka kanada ay soo dhowdahay ayaa xisbiyadu waxay soo bandhigayaan siyaasadda ay ku shaqayn doonaan iyo waxa ay u qaban doonaan shaqaalaha qaar ka tirsan ururada shaqaalaha ee gobolka ontario ayaa walaac ka muujinaya isbeddel ku iman kara lacagta saacaddii ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu soomaalida ugu badan ee dalka kanada waxay ku nool yihiin gobolka ontario haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto
ururada shaqaalaha gobolka ontario ayaa bilaabay inay kulamo la yeeshaan murashaxiinta iyagoo ku wargelinaya inaanan laga noqon go-aanka lagu kordhiyey lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha uu ku shaqayn karo saacaddii xisbiga talada haya ee liberaalka ayaa sanadkan ka dhigay lacagta ugu yar ee qofka uu ku shaqayn karo saacaddii afar iyo toban dollar iyagoo ballan qaaday sanadka dambe inay ka dhigi doonaan shan iyo toban dollar saacaddii haddaba cabdulaahi wool iyo sayne maxamed xuseen oo ka tirsan ururka u dagaalama shaqaalaha ee walkers action center oo ay ku bahoobeen in ka badan saddex milyan oo shaqaale ayaa ka mid a dadka dadaalka ugu jira inaysan hoos u dhac ku imaan lacagaha shaqaalaha cabdulaahi ayaan marka hore weydiiyey waxay kala hadleen murashaxiinta ay la kulmeen musharaxiinta iyo waan kala hadalnay shan iyo toban dollar in laga dhigo hadda afar iyo toban dollar laga dhiga shan iyo toban dollar in laga dhigo marka musharaxiinta qaar baa diiday in afar iyo tobankan ay ku ekaato musharaxiinkana waa ogolaadeen shan iyo toban dollar weliba qaar waxaa laleeyahay way goynayaana laleeyahay qaar marka weli waa wadnaa dagaalkii laakiin musharaxiin waxaa jira diiday in laga dhigo shan iyo toban sanadka soo socda senab xuseen waxa ay sheegtay in xisbiyada ay soo bandhigeen siyaasadooda ku aadan lacagaha shaqaalaha balse xisbiga conservative-ka uu u muuqdo mid aanan diyaar u ahayn kordhinta lacagta shaqaalaha xisbiyada waxay soo bandhigeen maadaama ay doorasho soo dhowdahay qof walba wuxuu miiska soo saaray wixii uu dadka u qaban doono marka xisbiga la yidhaahdo conservative waxa uu yidhi ma ogolaanayo fourteen dollar waxna kuma daraayo marka annaga run ahaantii marka haddaan nahay unatiga soomaaliyeed ee xisbigan dan noogu jirto oo gaar ah ma jirto marka waa inaan run ahaantii fiirina wixii danteena ah liberaalka iyo n d p waa dadka la taagan inay jaamacadihii carruurteena ay free uga dhigeen inay heltigi free ka dhigeen inay maarkino shan iyo toban dollarna ay nooga dhigi doonaan sanadka dambe inkastoo lacag kordhintu ay dan ugu jirto dhammaan shaqaalaha gobolkan ontario haddana cabdulaahi wool wuxuu xusay in soomaali badan ay ku shaqeeyaan lacagta ugu yar ee saacaddii qof uu ku shaqeeyo sidaa darteed ay dan ugu jirto hadba ciddaa ka shaqaynaysa kordhinta lacagahaasi dadka soo galootiga gaar ahaan soomaalida annaga aan mas-uulka ka nahay waxay ku shaqayn jireen kow iyo toban dollar iyo lixdan santi ayay ku shaqayn jireen waxaana dan ugu jirtaa kulligood soo galootiga gaar ahaan soomaalida xisbigii kordhinaya lacagta shan iyo toban dollar ka dhigaya sanad soo socda ayay dan ugu jirtaa seenab xuseenna waxay rumaysan tahay ka sokow arrimahan la xiriira lacag kordhinta shaqaalaha in soomaalidu laga doonayo inay mideeyaan codkooda islamarkaana siyaasiyiintu ay kula gorgortamaan wax ka qabashada baahiyadooda waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan fahamsiino codkaaga markaad dhiibayso ood voodaysid daadmiiniso waxawaaye qofkaas inaad la gorgorotagtid inaad miiska la fadhiisatid inaad tidhahda haye maxaa ii qabanaya marka sanadkan waxaan rajeynaya inay soomaali isku wada tagto hindidoo kaleeto waa kanaa siiqaan waa aragtay intay isku wada xirmeen oo la xisaabtamayaan dadka madaxda ah annagana waxaan rajeynaya dadkeena tolono bishal inaan codkeena hal meel iskugu geysano meeshaasna ay ahaataan meesha annaga danta noo ah doorashada gobolka ontario ayaa dhici doonta toddobada bisha juun ee sanadkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
aroorsuban dhegeystayaal mar kale halka ad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa sheegay inuu xiran yahay nin loo haysto inuu magaalada kismaayo ku dilay xaaskiisa toddobaadkii hore ninkan oo lagu magacaabo cabdulaahi asad ayay sheegeen ciidamada amniga inay baaritaan ku hayaan waxaa ku keenay inuu falkaasi geysto qadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi ayaa khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha booliska magaalada kismaayo maxamed naasir guuleed xasan
kani in uu xaaskii uu qabay allahu naxariistaa muxibo uu ilaahay ku sababay intaa isaguna waa qirsan yahay markii muxuu ahaayey boolisku inuu isaga baadigoob ku sameeya damcaana isagaba isa soo dhiibay wax dhib a nagama gaadhin raadintiisii waana xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay waxaa gacanta ku hayaa ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland baadhidiisuna waa socotaa waxaa fiican baaristu markay soo gabagabowdo miidiyaha iyo cadaaladuba in muxuaha markaasa loo soo bandhigi doona insha allah si dhamaystiran waxaa nagu maqaalo ah in ninka falka geystay dilka ah inuu ka tirsan yahay ciidamada jubbaland ma ciidamada booliska ayuu kamid yahay mise ciidamada kale ee dowladda ayuu ka tirsan yahay daraawiishtu ka tirsan yahay ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland buu ka tirsan yahay xilligii falka uu dhacay afar iyo tobankii bishan ayay ahayd muddo hadda toddobaada ayaa kasoo wareegatay marka muddadaas oo dhan ma baaritaanka ayaa weli socda ma sahlana dil dhacay oo weliba reer isqaba ka dhex dhacay oo markii hadda muxuu ahaayey qof kasta oo dee soomaaliya way ku adkaanaysaa in uu qof xaaskiisa uu dilo marka waxaa weeyaan waa in wax badan la ogaado maxaa kalifay maxay ku timid maxaa sababa wax badan la ogaado wey qofku inuu fal iska sameeyo wax dhici kara maaha marka sababta keentay waa in si hoose oo muxuu ahaye dhugla loo ogaado arrintaa loona baado loona xaqiijiyo wax dhamaystiran oon mugdi ku jirinna cadaaladda la hor keeno wey laakiin in waa ila ahayd iyo waan u malaynaya ma sharci cadaaladdu sharciguma ogola marka baadhitaanku wuu soconaya wuuna dhamaystirmaya waktiyada foodina usoo hayo insha allah marka uu dhamaystirmana shareecada islaamka iyo maxkamadaha dowlad goboleedka jubbaland baa muxuu ahayey la horgeynaya iyagaana qaadi doona sida ugu haboon ee muxuu ahayey shareecadu qabta iyo xeerka dowlad goboleedka maxkamadaha dowlad goboleedka jubbaland yaala ilaa iyo hadda baaritaanada hordhaca ah ee aada samayseen maxay wararku idin sheegayaan qaabka uu falka ku dhacay khadar waxaa dee haboon inaa inaad miidiyuhu sugo in muxuu ahaaye laga hordhaco ma haboon mar haddii baadhitaan socdo in lasii sheego waxaan ogaanay oon miidiyaha la wadaagna hadda suurtagal ma aha waxaa weeyaan baadhitaanku markuu gabagaboobo waa maxkamad baa la keenaya maxkamadaana laga hor cadaynaya qaabka wuxu dhacay iyo sida waxay yihiin iyo waxaan boolisku ogaaday maxkamadaa la hor keenaya laakiin miidiyaha hadda lalama sii wadaagi karo laakiin waxaan rabaa inaan sheego kuwa miidiyaha ama facebookyada wax ku qoraya beenta aan jirin beenta sal iyo raatoon aan lahayn ku qoraya inaysan waxba ka jirin intaasaan u cadaynayaa soomaali weyn jubbaland gaar ahaan intaba taliya wararka qaar waxay sheegayaan in askarigii dilka geystay uusan xirnayn dhinaca kalena maadaama dil uu dhacay dadkii ehelada gabadha la dilay walaac badan ay muujinayaan sidee ayay cadaalad ku heli karaan ayay kula tahay
khadar askarigii dhib dilka geystay waa xidhan yahay ciddii rabtana waa la tusayaa eerka gabadhu ka dhalatayna waxaan rajaynayaa cadaalad soomaaliya ta ugu sarraysa in inay heli doonaan baan ilaahay ka rajaynayaa alla waxaan rabaa inaan u caddeeyo miidiyaha ama soomaalida dhegaysanaysa codkayga cadaalad dhammaystiran baan samaynaynaa insha allahu tacaala kaasina waxa uu ahaa taliyaha booliska magaalada kismaayo maxamed naasir guuleed xasan oo u warramayey wariyahayga qadar maxamuud xareed dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaaraa maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo macallinka kooxda kubadda cagta ee arsenaal arsen venger ayaa ka dhabeeyey rajadii taageerayaashiisii ku kacsanaa ee doonayay kooxda inuu isaga tago waxa uuna shaaciyey in xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado uu shaqada arsenaal ka fadhiisan doono islamarkaasina waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa iyo kooxda iyo taageerayaashuba ay taageeraan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan oo ay meel wanaagsan isku dayaan inay kooxdu ku soo dhammaysato macallinkan arsen venger ayaa waxa uu ku soo biiray kooxda arsenaal sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii muddo haatan laga joogo laba-iyo labaatan sano waxa uuna muddadaasi kooxda arsenaal gaarsiiyey guulo badan islamarkaasina waxaa lagu tilmaamaa macallinkan inuu yahay nin wax weyn ka beddelay guud ahaanba ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska oo waxaa la sheegaa inuu dalkaasi keenay kubad si qurux badan loo ciyaaro oo baaska aggaaban kooxuhu ay iskugu dhiibaan islamarkaasina waxaa dalka ingiriiska looga yaqaanaa macallinkii beddelay ciyaarta kubadda cagta ee waddanka ingiriiska sidoo kale kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa markii uu majaraha u qabtay waxaa lagu naanaysi jiray kooxdii caajiska ahayd islamarkaasina aan banooniga qurxoonayn haatan markii uu macallinkani majaraha kooxda qabtay magacaasi way iska beddeshay oo waxa ay la baxday kooxda ugu banooniga wanaagsan waddanka ingiriiska walow tobankii sanne ee lasoo dhaafay uu husudhaca ku yimid heerkii uu gaarsiiyey kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo waxa aa ugu dambaysa kooxdu inay koob qaaddo waa koobka dalka ingiriiska ee horyaalka ee sannadkii labada kun iyo afartii waxaa xusid mudan macallinkani muddadii kooxda laylinayay inuu ku guulaysto toddoba koob oo f a kaabka ah iyo saddex koob oo ah koobka loo yaqaano horyaalka dalkaasi ee english premier leaga si kastoy noqotaba waxa uu macallinkani arsenaal kaga tegey taariikh weyn oo gebi ahaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenaal iyo gebi ahaanba kuwa jecel ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka ingiriisku ay xusuusnaan doonaan dhinaca iyo weliba horyaalka dalka ingiriiska haddaynu haatan jalleecnan iyo kulammada la ciyaarayo maanta waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee westbrmij albion ayaa la ciyaaraysa liverpool oo uu hoggaanka u hayo ciyaaryahan maxamed saalax oo doonaya inuu gooldhaliskiisii sii wato la arki doonay halka ay kala gaaraan watford waxaay soo dhowaynaysaa kooxda crystal bales dhinaca iyo waddanka talyaanigana kulamada hore ayaa layskaga hor imaanaya maanta kooxda isbaal ayaa roma la ciyaari doonto sasolo fiorentina ayay sariin doonaan ac milan oo maalmahan barbaro darisla ahayd benevento ayay isqaban doonaan waddankaasi sbainna kulamada la ciyaari doono waxaa ka mid ah aibaro katafe soo dhowaynaysa iyo saltavigo oo kooxda kubadda cagta ee valencia ay fooda isdarayaan dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan maraykanka oo xilligiisa reerba ku jira islamarkaasina xiiso badan leh ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa la ysugu soo noqday ciyaartii dhex maraysay cleveland cavaleres iyo indiana basers lugtii saddexaad oo ka dhacaysay magaalada indianabolis ee gobolka indiana oo kooxda indiana basers ay ku ciyaarto kulan adag ayuu ahaa oo dabcan faraha layskaga gubtay guuldarro kale ayaa la laqsiiyey lebron james iyo kooxdiisii cleveland cavaleres oo sagaashan iyo laba iyo sagaashan ayaa lagaga badiyey ciyaaryahanka la yidhaahdo bogdanamij oo ah wiil ka soo jeeda waddammadan yurubta bari ayaa waxa uu dhaliyey soddon dhibcood oo sagaal iyo toban ka mid ah qaybtii dambe ciyaarta uu dhaliyey sidoo kale waxaa iyana fooda isdaray kooxda kubadda cagta ee washington wizardis oo ka dhisan magaaladan washington ee idaacaddan v o a ku taalo waxaana kooxdan oo labadii lug oo hore ee toronto ka soo badisay ee habeenkii xalay ahaa ku guulaysata boqol labaatan iyo laba iyo boqol iyo saddex oo kooxda toronto ayla timid labadii lugoodoo hore waa laga soo badiyey haatan lug ayay soo jareen oo labaiyo hal ayay ka dhigeen dhegaystayaal barnaamijkeenii ciyaaruhuna intaa ha inoo joogo tanee kulan dambe waa mascadooyla sidaayo nabadgelya
aad buu mahadsan yahay mascadde ciyaarihii buu inala socodsiinaya halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington ha heestii jawharad iyo codka maxamed bike aynu ku wada nasanno
rabakajasiyo mabagaya kujoogsiye tamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaado jecel qofku rabay kajeesiyo mabagaya kujoogsiye tamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaado jecel aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalani maseexde aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalani maseexde ubax jaadbaajaadaan boga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin
jawharadayda iyo codka baxsan ee maxamed siciid b k dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddeeda ee aroornimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac bulla jaamactan iyo kulantadeena dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh ku leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi ku jaxaasmiyo niyad ku jiljilicdaajaha gudhayaya sow johordayday jiirkaygu kuma tago